bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidat اlwaasitiya lisheikh اlislaam ibni teymiya raximah اllah faslun wqad dakla ayضa fima dakarnaahu min aliimaani bih waqad dakhala waxaa galay aydan noqode fii ma dakarnaahu wixii aan sheegnay oo min aliimaani rumayn ah bihi billaahi ilaahi la rumeeyo wabikutubihi la rumeeyo wabimalaa'ikatihi la rumeeyo wabirusulihi la rumeeyo waxaa soo galay al-iimaanu rumayn la rumeeyo bi-ana almu'miniina mu'miniinta yarawnahu inay alla arkayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah ciyaanan si arkid oo ay ishooda uga arkayaanoo cad ciyaanan al-iimaanu baa soo galaya biana almu'miniina mu'miniinta yarawnahu inay arkayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ciyaanan biabsaarihim si cad inay u arkayaan oo biabsaarihim indhahooda ay ugu arkayaan kamaa yarowna shamsa qoraxda sida ay u arkaan oo kale saxwan iyadoo saafi ah leysa duunahaa xaal aynan sokadeeda ahayn saxaabun daruur aynan ahayn wa kamaa yarowna say u arkayaan alqamara dayaxa leylata albadri habeenka afar iyo tobnaadka ah laa yudaamuuna aan loogu ciriirinaynin fii ru'yatihi dayaxa aragtidiisa aan loogu ciriirinaynin oon mugdi looga gelinaynin ayb marka halkan wuxuu ka soo galay rumaynta alla la rumaynayo waxaa kamida allah aan rumaysan ahay waa allah aan muminiintu ay arkayaan jannada ku arkayaan qiyaamaha aragtida ilaahay iyo waxa ku tacalluqana hore ayaan uga soo hadalnay oo darsigii duruus lasoo dhaafay baan kaga soo hadalnay qur-aankuna wou tusay sunnadana way tustay ijmaaca ahlu cilmigana waa tusay ahlu sunnaha taana marka waxay keenaysaa taana kitaabkaa tusay sunnada nebigaa tustay iyo ijmaaca ahlu sunnaha kitaabka ilaahay saddex aayadood ayaa tusayso qowluhu tacaala wujuuhun yowmaidin naadirah ilaa rabbihaa naadirah iyo aayadda kale kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamxajuubuun oo imaamu shaafici wakeyruhu ay ka fahmeen maadaama gaaladii ilaahay ka xijaabanaya muminiinta wuxuu ku thawaabinayaa inuu istusaayo iyo aayadda kale qowluhu tacaala alla uu yiri liladiina axsanu lxusnaa waziyaada oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu ku sharxay kuna macneeyey inay tahay ru'yada ilaahi subxaanahu watacaala la arkayo adduunyada ilaah inaan lagu arkaynin ayaa ahlu sunnaha ay ku ijmaaceen ilaa nebiga masalada ku saabsan ma ahane oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ma arkay mise ma arkin masalada iyadana culimmadu waxay tilmaameen ama ay sheegeen ibnu cabaas laba riwaayo ayaa laga hayaa in marka iyaga laysku xambaaro mutlaqa riwaayadan muqayadka midan in lagu xambaaro oo marka iyada la yiraahdo ibnu cabaas marka uu yiri ra-aahu nebiga alla wou arkay waa riwaaya mutlaqa midda muqayadada in lagu xambaaro oo ra-aahu bifu-aadihi qalbigiisa inuu ka arkay uu ku arkay wacalaa dalika ayaana shaykhulislaam ibnu teymiya raximahullah uu ku tegay waxaa kaloo darsigii hore markaan ru'yada ka hadlayna aanan tilmaamin ilaahay subxaanahu watacaala yani munaafiqiinta iyo gaalada alla ma arkayaan taas iyada marka culammada waxa ay yiraahdaan aragtida ilaahay subxaana watacaala ee carasaatu lqiyaama banka qiyaamaha lagu arkaayo munaafiq iyo mu'min iyo gaalba way arkayaan baaayay culammadu yiraahdaan munaafiqiintu iyagu inay arkayaan xadiidkii dheeraabaaba tilmaamaya abi saciidin alkhudri laakiin marka ru'yada la tilmaamayo ilaahay waa la arkayaa la dhahaayo waxaa lagu idlaaqaa maadaama laga fahmayo aragtida alle karaamo iyo maamuus inay tahay mar allaale marka la idlaaqo ru'yada muminiinta unbay ku dhacdaa jannada walidaalika marka ma banaano in la yiraahdo marka inta gaaladu ilaahay u arkayaan in layska idlaaqo sidaas oo kale maxaa yeeley taqyiidka shayga yacni sidiisaba ahaa shaygii mutlaqa ahaa xukunku haddii uu caam yahay qaar kamida lagu takhsiisiyo waxyaabihii lafdiga qaar kamida lagu gaar yeelo waxaa weeyaan khuruujun can ilqowli aljamiil ayb waa sida ilaahay markuu le allahu khaaliqu kulli shayin waa sida wanaagsan haddii laakiin la yiraha kullu shay waxaa soo gelaya ibliis oo allahu khaaliqu ibliis khaaliqu ibliisa la yiraha waa laga fiican yahay taana marka ma fiicna taasoo kale marka iyadu waxaa weeyaan ru'yada haddii la idlaaqayo mu'miniinta in lagu idlaaqaa wanaagsan haddii laakiin ru'yada aan la idlaaqay ee marka yacnii haddii la idlaaqayo marka mu'miniinta unbaa marka tooda unbaa markiiba loo fahmayaa maadaama karaamada iyo maamuusku ay keenayso sida sida fahamka dadka usoo degdegayo waa inaan marka la dhihin gaalada ilaahay bay arkayaan la idlaaqin naam oo sidaas oo kale marka yani waxaan ujeedaa aan lagu aan si gaara iyaga loo xusin oon loo sheegin masaladanna marka waxa uu ku tilmaamay middan gaaladu ma arkayaan ilaahayda fi carasaati alqiyaama shaykhulislaam waxa uu yihi hadihi almas'alatu fima calimtu mima yuujibu almuhaajarata walmuqaatacata faina aladiina takalamuu fiiha qablana caamatuhum ahlu sunnati waitibaac laakin laysa liaxadin an yutliqa alqowla biana alkufaara yarawna rabbahum min gayri taqyiidin liwajhayni naam ayb yani waxaad moodaa marka majmuuculfataawaha juska lixaad afar boqol sideetan iyo toddoba ilaa sideetan iyo sideed meeshan marka tarkiibkeeda inay waxsi ka yihiin baad moodaa nusqadan hadda anu aan hayo oo yacnii mas'aladan marka waxa uu leeyahay fiima calimtu sida aan anigu ogahay waxyaabaha marka waxaa weeyaan dad ahlu sunna aha hore uga hadlay buu yidhi marka muqaadaca iyo muhaajira inay keento ma ahan sida allahu aclam daahirka inuu sidaa yahaad moodaa laakiin hadda meeshan waxbaa ka si ka ah marka in majmuucfataawa lagu saxo ayuu u baahan yahay iomana sahlanaanin waqtigan marka ha laga fiiriyo halaga saxo nacam taasaa marka kamida oo waxa marka kamaa yarowna shamsa marka laleeyahayna qoraxdii iyo ilaahay in laysku shabahaya ma ahane ru'yada iyo ru'yada unbaa laysku shabahayaa aragtida waxaa kaloo laga qaadanayaa taasi ashaacirada khaladkooda ay leeyihiin macnaha in allaha yuraa min gayri mucaayanatin wa muwaajahatin ilaahay waa la arkayaa laakiin indhaha iyadoo loo jeedo indhaha aan laga arki maayo muwaajahana ma lagu arkayo si yacnii waxay leeyihiin ilaahay subxaana watacaala waa la arkayaa laakiin kor iyo hoos iyo midig iyo bidix horay gadaal midna lagama arkaayo marka ru'yo oo aan intaa midna ahayn wax caqliga geli kara ma ahan la fahmi karana ma aha sidaa darteed ayaa waxa uu yii waxa uu yiraahday imaamka imaamka la yiraahdo sidaa darteed baa marka alimaam yaxya bnu abilkhayr alcumraani waxa uu yiri kitaabkiisa la yiraahdo alintisaar ashaacirada baabkan waxa uu yiri waa khulfun min alkalaam warkooda war isdabamarmarsan oo isaga dhan istanaaqudayo iska hor imaanaya weeyaan buu yiri sidaa daraaddeed marka waxba ma aysan rumaynin walidaalika cuqaladooda markay arkeen qowlkooda waxay dhaheen qowlunaa huwa qowlu lmuctasilati fi lbaain annaga qowlkeenna waa qowlu lmuctasila fi lbaain ayb marka sababtuna waxay tahay muctasilada iyo ashaaciradaba culuwiga ilaahay bay diideen oo inkireen oo waxay yidhahdeen culuwigu waa jiho saraynta alla waa jiho ilaahayna waa ka nasahan yahay marka waa la arkayaa marka ma suurogelayso iyadoon culuwi la rumaynin maxaa yeele culowgii haddaad jiho darteed ku diiday aragti aan jiho lahaynna sida aad ku sugtaa waa adag tahay marka nacam ayb marka ilaahayna subxaana watacaala lafduljiha hadda annaga mana ku sugayna mana ka anfinayna sababta wax waaridoo soo arooray maba aha laakiin aimadu marka saasay tilmaameen marka rumaynta waa rumaysannaha ay leeyihiin wax macnaha oo weyn ay ku dhisan tahay ma yeelanayso ayb waxa uu yidhi markaa kadib sheekha yarawnahu way arkayaan muminiintu allay arkayaan subxaanahu dadka allay arkayaan wahum iyaga oo fii carasaati alqiyaamati qiyaamaha bankeeda ku sugan oo jooga banka qiyaamo huma yarawnahu way arkayaan bacda dukhuuli iljannati jannada gelitaankeeda kadib kamaa yashaa allahu sidau alla doono subxaanahu watacaala yarawnahu way arkayaan subxaanahu wahum iyaga oo fii carasaati alqiyaamati qiyaamo bankeeda ku sugan huma markaa dabadeed yarawnahu way arkayaan bacda dukhuuli iljannati jannada gelitaankeeda ka gadaale kamaa yashaau llaahu siduu alla u doonayo subxaanahu watacaala ayb wa min aliimaani bilyowmi alaakhiri marka masalada ru'yada kusii dheeraan mayno waa kasoo hadalnay shubahaadka muctasilada ay ku diidaan iyo dhammaantoodna casharo hore ayaan ugu soo sheegnay wa min aliimaani waxaa kamida bilyowmi alaakhiri maalinta aakhira la rumeeyo al-iimaanu rumayn la rumeeyo bikulli maa shay dhammaantiis ahbara bihi nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu uu ka khabrayuu sheegay mimaa yakuunu waxa ahaanayana ah bacda almowti geerida kadib waxa geerida ka dambeeyo nebiga uu ka waramay in la rumeeyaa waxa ay ka mid tahay al-iimaanu bilyowmi alaakhir iimaanka maalinta aakhirana waa asal usuusha sunnada ka mid ah weeyaan aslun min usuuli liimaan weeyaan usuusha iimaanka asal ka mida waana saddexda asal oo ay diimaha wax allaale wixii diinba sheegto oo samaawi ah yani adyaanta samaawi waxaan ujeednaa yacni wax allaale waxa sheegto kitaab inay haystaan xagga alle ka yimid waxyaabaha isku waafaqeen weeyaan siduu alla leeyahy in aladiina aamanuu waladiina haaduu wاnnasaara wasaabi'iina man aamana biاllahi walyowmi alaakhiri wacamila saalixa falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun marka waxyaabaha ay milalka iyo diimuhu isku waafaqeen weeyaan daru tacaarud alcaqli wanaqli siduu sheekhu ku tilmaamayo iyo kitaabka la yiraha buqyat lmurtaad iyo majmuc lfataawaha intaba iyo jaamic alrasaa'ili walmasaa'il alle oo la rumeeyo iyo maalinta aakhire oo la rumeeyana waxay keensanayaan yatadamanu aliimaana bilmabda'i waalmacaad horeynta iyo iyo yacnii iyo soo celintaba in la rumeeyo ayay koobsanaysaa ayb waxaana waxaana weeyaan taa iyada ah abuurista iyo bacfiga labada in la rumeeyo ayb waana laysku xiraa badanaa yacni aliimaanu billahi iyo aliimaanu bilyowmi alaakhir waa laysku xiraa wmin annaasi man yaquulu aamanaa billahi wbilyowmi alaakhiri wama hum bimu'miniin siduu all u yiri maa khalqukum walaa bachukum ilaa ka nafsin waaxida marka aliimaanu billahi walyowmi alaakhir waxay keensanayaan marka khalqiga alloo abuurista all oo la rumeeyo iyo soo bixinta dambe oo la rumeeyo waa albad-u walmacaad wahuwa aladii yabda-u lkhalqa huma yuciiduh asalkaana marka falaasifada baadiniyada unbaa diideenoo iyaga macaadul abdaan ma rumaysna nimanka yacni falaasifada ah oo weliba baadiniyada ah in jirka bani aadamka lasoo celinaya ma rumaysna ilaahayna wuxuu leeyahay balaa qaadiriina calaa an nusawiya banaanahu qad calimnaa maa tanqusu alardu minhum wacindana kitaabun xafiid ilaahay marka adiga jasadkaagii laftirkiisu soo celinaya jasadkaagii baaba-ay ee cajbu danab ay ka hartay buu soo celinayaa haddii alla markii hore uu kaa abuuray manidan iyo biyahan aada u jeedidna inuu alla ku soo celiyo mar labaad adoo ay wax kaa hareen ay wax kaa harsan yihiin dee ilaahay waxba kuma aha fa yuminuuna way rumaynayaan bifitnati alqabri ayay rumaynayaan qabriga imtixaankiisa ayay rumaynayaan fitnatu lqabri marka waa alimtixaanu waaliktibaaru lilmayiti xiina yasaluhu lmalakaan waa imtixaanka qofka la imtixaanayo marka ay labada malag wax su-aalayaan ayb axaadiidta kusoo aroortay cadaabulqabriguna waa mutawaatir aayaadka ilaahiyna subxaanahu watacaala waxaa laga qaatay qowluhu tacaala annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wayowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab aayadaha oo ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamayo in fircawn subax iyo galabba cadaabka loo bandhigo fircawn in subax iyo galabba cadaabka loo bandhigo ayb maalinta qiyaamaha marka la gaarana la dhahayo malaa-igta geliya fircawn cadaabka ugu daran marka hadda inuu cadaaban yahay bay aayaddu tilmaantay qiyaamahana cadaab kale usii dhiman yahay qowluhu tacaala waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankaa mufasiriinta waxay ku fasiraan salafka qaarkood cadaabulqabriga waxaa kaloo alla subxaanah watacaala yiri yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhira wayudilu allahu aldaalimiin wayafcalu allahu maa yashaa taasoo marka tilmaamayso in dadka su-aale la weydiinayo qabriga lagu su-aalayo su-aashaada cadaab ama waxaa ka dhasha u naxariis marka aayadahaasoo dhan marka waxay daliil u yihiin cadaabulqabriga axaadiidta rasuulkana aad bay u badan tahay xadiid asmaa binti abi bakrin baa ka mida inakum nabigu uu yiri inakum tuftanuuna fii qubuurikum qubuurtiinaa la idinku imtixaanayaa idinku fitnatan qariiban aw ashadda min fitnati almasiixi dajaal fidno u dhow ama ka daranba midda masiixu dajaal oo kale ayb oo markaa qofka la weydiinayo man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka oo nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu tilmaamay fa ama almu'minu aw ilmuuqin qofka muminka ama qofka muuqinka ee yaqiinsani waxa uu oranayaa markaa nabiga marka la su-aala hada muxamedun jaaana bilbayinaat amaa midka munaafiqa ama murtaabka ah shakisan waxa uu dhahayaa markii la yiraahdo maa cilmuka bihada arajul ha ha laa adrii samictu annaasa yaquuluuna shay-an faqultuhu markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala malaa-igta uu ku cadaabayaa marka isagii ayb marka waxyaabahaas o dhan waxay kutus marka waa cadaabulqabriga marka axaadiidtiisuna aad bay u badan tahay nabiga waa kii yiri calayhi salaatu wasalaam idaa qacada axadukum fi tashahudi alakhiir midkiin hadduu atixyaadka dambe u fariisto falyastacid billahi min arbacin alla afar ha ka magan galo waxaa ku jirta afarta alla uu ka magangalayo min cadaabi alqabri ayaa ku jirta xadiidkii dheeraa ee nabiga caleyh isalaatu wasalaam intaa isagoo hurdaayo kaa yacni ku riyooday ruyada ambiyaduna waa waxyiye laba malag intay u timid ay kaxeeyeen oo ay markaa ay tuseen oo arkay nin dhagax loo haysto madaxa lagaga burburinayo dhagaxa markuu dildiloomo malaa'igtu ay soo qaadanayaan labadaay soo qaadanayaan dabadeed haddana madaxiisii soo reystay bay u imaanayaan haddana waa ku dhufanayaan mid webi dhiiga dabaalanayo markuu ka soo baxmaagaba dhagax afka looga dhufanayo mid yacnii dad tinaar hoostiis ku jiro oo marka holac ou ka damo kor usoo baxayo haddana yacni meeshii dib ugu dhacayo sidoo kale kii kale isaguna kalaaliibta looga jeexjeexayay daamankiisa iyo sankiisa iyo ishiisan oo dhinacyadiisa haddana marka dhinaca uu soo dhinaca kale haddana malagu uu imaanayo dhinacan marka uu raysanayo intuu kan jarjarayo waxaasoo dhan marka nebigu waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa cadaabuulqabri waa dad qabriga lagu cadaabayo isku soo duuduub cadaabuulqabriga maxaa sababo alimaam ibnulqayim raximahullah kitaabkiisa layidhaha alruux waxa uu leeyahay asbaabaha cadaabulqabriga keeno ku asbaabo waa mujmal asbaabana waa iyagoo mufasal ah asbaabaha mujmalka waxaa weeyaan macasida guud ahaan shirkiga uu ugu wen yahay oo nifaaqa bidcada macasida kale dhammaantood inay keenayaan cadaabuulqabri waxyaabaha yacni marka sida gaargaarka loo xusana waxaa ka mid a kaadida oon si fiican layskaga zuulinin waxaa ka mid a namiimada oo dadka laysku diro waxyaabaha sida xadiidka ibni cabaas fi saxiixayn sida ku sugnayd waxyaabaha marka munjiyaadka ahna duuduub ahaan towxiidka ruuxa aada iyo sunnada nebiga raacideeda qofka cadaabuulqabriga waa ka koriyaa waana ka badbaadiyaa dhinaca kale waxyaabaha daacaadka dhammaantood iyo yacnii adkaaraha lagu dadaalay la akhristo hadday noqon lahayd ducada nebigu ishaaray salaada marka atixaadka ugu dambeeya lagu akhriyo suuratu tabaarak oo habeenkii intaan la seexanin la akhriyo waxay ka mid tahay asbaabu najaati cadaabi alqabri ayay ka mid tahay axaadiidtu waxay tilmaantay qaarkood ruuxa yacnii macrakada gaalada iyo muslimiinta dhexdooda ninka muslimka ay ku dhinto ilaahay subxaana watacaala fidnada qabriga inuu ka korinayo jumcada ruuxa haddii uu dhinto habeenka jumcada soo gelaysa ama maalinka jumcada qof wanaagsanna dabcan uu ahaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka korinayaa cadaabuulqabriga axaadiid marka la isku geegeeyo darajadeedu xasan ay noqonayso yaa kusoo aroortay fayuuminuuna waxay rumaynayaan bifitnati alqabri qabriga imtixaankiisa wabicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa naciimihi iyo nicmeyntiisa madhabka salafulumma ee aimadii sunnada wuxuu ahaa ana almeyita idaa maata yakuunu fii naciimin aw cadaab meyitku haddii uu dhinto godkan layska gelin maayee imaa waa loo nicmaynaya ama imaa waa la cadaabaya wax ka dhexeey axaadiid aada iyo aada u fara badan oo xadiid ilbaraa ibni caazib uu ugu wen yahay fii qabdi ruux ku saabsanaa ayaana baabka isagaa kusoo aroortay anwaac fara badan oo xadiidkaas oo cilmi abaana ku jirto sida sheikhulislaam uu tilmaamay fa fii hada alxadiidi anwaacun min alcilmi anwaacdaa marka waxaa ka mid a minha ana aruuxa tabqaa bacda mufaaraqati albadan ruuxdu inay baaqi ahaanaysa markay jirka faaruqda kadib khilaafan lidulaali lmutakalimiin iyadoo la khilaafaya dadka mutakalimiinta kuwooda baadiyeysan wa annahaa tascadu wa tansil ruuxdu waa koraysaa waa degaysaa khilaafan lidulaali alfalaasifa iyadoo falaasifada kuwooda baadiyeysan la khilaafayo wa annahaa tucaadu ila albadan ruuxdii jirkii baa lagu soo celinayaa wa ana almeyita yus'al ninka dhintay in la su-aalayo qabriga fa yunacamu markaa loo nicmaynayo aw yucadab ama la cadaabayo kamaa sa'ala canhu ahlu su-aal say dadka dadka malaga su-aasha leh sida ay u weydiinayaan xaggiisa oo kale wa fiihi ana camalahu asaalix aw asayi camalkiisa wanaagsan yaatiihi fii suuratin xasana suurad wanaagsan ow qabiixa ayuu ugu imaanaya ama suurad xun ayb wa fiihi ana camalahu asaalixa aw asayi-a yaatiihi fii suuratin xasanatin aw qabiixatin ayuu ugu imaanaya intaas oo dhan marka xadiidka waxaa laga faa-iideystay xadiid ilbaraa ibni caazib ee dheeraaya macruufkood garanaysaa meesha iyadaa marka ruux inuu ka cabsado oo aada iyo aada uga cabsado ayuu mudan yahay maxaa yeele nabigeena caleyhi salaatu wasalaam aada buu uga cabsan jiray qabriga isagoo la ogyahay meesha darajadiisu ay taagnayd ibnu maajah waxa uu wariyey min xadiidi ilbaraa ibni caazib maalin maalmaha ka mida dad meel ku kulansan ayuu nabiga arkay caleyhi salaatu wasalaam marka ayaa waxa uu yidhi calaa majtamaca haa-ulaa'i kuwaan maxay u kulmeen markaasa waxaa la yidhi calaa qabrin yaxfuruunahu qabri ay qodayaan bay dadkani u kulmeen baa layidhi marka ayaa waxa uu yidhi marka ayaa nabigu soo degdegay caleyhi salaatu wasalaam qabriga korkiisii buu yimid waa fiiriyey markaa ayaa waxa uu yidhi intuu aada u ilmeeyey xataa balla haraa min dumuucihi ciidda ilaa uu ka qooyay ooyintiisa darteed markaa kadib buu wuxuu yidhi ay ikhwaanii limithli hada alyowmi fa acidduu maalinkan maanta oo kale ah u diyaargarooba walaalayaal sidaa buu yidhi fa ama alfitnatu imtixaanku fa ina annaasa dadka yuftanuuna waa la imtixaanayaa fii qubuurihim baa lagu imtixaanayaa fayuqaalu lirajuli ninka waxaa la dhahayaa man rabuka rabbigaa waa kuma wamaa diinuka diintaadu waa maxay tahay waman nabiyuka nebigaaguna waa kuma saddexdaa baa la su-aalayaa suuratu lqasas aakhira in laysku weydiinayo allah subxaanahu watacaala iyo nebiga suuratu lqasas baa ilaahay ku tilmaamay wa yowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun aaway yacnii shurakadii aniga kuwii aada ila wadaajiseen saaad ku andacoonayseen aaway marka ibnu kathiir wuxuu leeyahay taasi waa laa ilaaha ila allah waa towxiidki cabaar kadib alla suuradda waxay leedahay allah subxaanah watacaala uu leeyahay wa yowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin rusushii maxaad ugu jawaabteen su-aal labaad uha walidaalika culimmadu waxay yidhaahdaan yuxsharu likulli camalin yowma alqiyaamati diiwaanaani laba diiwaan baa camal kasta loo kulmiyaa mcamal kasta loo kulmiyaa diiwaan waxaa weeyaan lima camalkan maxaa kugu bixiyaad u samaysay dartiis diiwaanka kalena waa kayfa sideed u samaysay nabi maxamed ma ku raacday caleyhi salaatu wasalaam taasaa marka ruux walbo u taallo ayb ruuxa marka allah baa la su-aalayaa marka inuu wax kale ku mashquulo oo waqtiga isaga qaado oo habeenka kusoo jeedo waxaan alla subxaanahu watacaala aan ahayn ma aha fa yuthabitu allahu aladiina aamanuu marka ilaahay waa ku sugaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey bilqowli athaabiti ayuu ku sugaa qowlkii sugnaa waa laa ilaaha ila allahu qowlka sugan fi lxayaati noloshii addunyaa dhoweyd dhexdeeda wa filaakhirati iyo midda dambe dhexdeeda fayaquulu lmu'minu marka habaadka ayuu qofka mu'minka u baahan yahay markuu geeriyoonayo dhimanayo iyo marka aakhiro la keeno iyo markuu adduunyada ku noolya intaba thabaad ayuu u baahan yahay iyo sugnaan walidaalika nebiga markuu qof duugo ruuxa dad qof muslima uu aaso wuxuu dhihi jiray istakfiruu liakhiikum walaalkiin dembi dhaaf u weydiiya wasaluu lahu tathbiita walaalkiin dembi dhaaf alle u su-aala wasaluu lahu tathbiita inuu ilaahay sugana u weydiiya marka tathbiitka iyo thabaatku mar walba waa loo baahan yahay nasal allahu tacala athabaata fi ddiin saasaan ilaahay weydiisanaynaa adduun iyo aakhiraba maxaa yeelay ruuxu qalbigiisu waa gedgadoomayaa sida xadiidka u ahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam ducadiisana u badnayd allahuma yaa muqaliba alquluubi thabit qalbii calaa diinik midka quluubta gedgediyo ilaahu qalbigayga diinkaaga ku sug markaasa waxaa layidhi inta aad rabbi weydiisanaysa ducadaani badanaa markaabuu wuxuu yidhi ina alquluuba bayna isbacayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa ilaa quluubta waxay ku jirtaa laba farood oo faraha alla ah si allaale siduu doono ayuuna u rogrogaa quluubta ilaahi subxaanahu watacaala fayaquulu lmu'minu mu'minku wuxuu dhahayaa allaahu rabbii allaah macbuudka dhabta ah rabbii weeyaan rabbigay walislaamu islaamkuna diini diinkayga weeyaan wa muxamedun muxamedna nabiyii nabigayga wa ama almurtaabu midkii shakisnaana fayaquulu wuxuu dhahayaa haah haah laa adri anugu garan maayo ma aqaano samictu nnaasa dadkan maqlay yaquuluuna shay-an iyagoo wax dhahayo faqultuhu waan dhahay anigana markaa diinka iyo towxiidka iyo risaalada nebiga caleyhi salaatu wasalaam dad baa yiri anna waa iska dhahay ma aha oo waxa ay tahay inaad aqoon u yeelato walidaalika laa ilaaha ila allah waxba anfici maysa haddaan macnaheeda la garanaynin yani macnaheeda la garanaynin waxaan ujeedaa macnaha ay sheegayso ruuxa marka uu dhahaya laa ilaha illa allah waa inuu ka fahamsan yahay cid cibaado astaahisho oo xaq u leh inaynan jirin allah ma ahni intaa inuu ka fahamsan yahay ayaa laga rabaa laakiin haddaanu fahamsanayn iska dhaho un waxaa weyaan in macnaheeda marka uu ogaadaa lagama maarmaan ah shuruudu laa ilaha illa allahna way ka mid tahay ilaahayna wuxuu leeyahay faclam anahu laa ilaaha ila allah bukhaarina waa tuu baabaystay baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal marka cilmiga qabla alqowli waalcamal weeyaan saa marka qofku inuu wax iska waxaan yani anu dad un baan kasoo gaaray lama rabo samictu naasa dadkan maqlay yaquuluuna iyagoo dhahayaan shay-an shay faqultu anna waan iska iri fa yudrabu waa lagu dhufanayaa bimarzabatin burus ayaa lagu dhufanayaa min xadiidin bir ah fayasiixu waa qaylinaya sayxatan qaylo ayuu qaylinaya yasmacuhaa uu maqlayo kullu shayin shay kasta uu maqlayo ila alinsaana insaanka mooyaane walow samicahaa hadduu maqli lahaana la saciqa waa miir daboolmi lahaa uma intaa dabadeed bacda haadihi alfitnati fitnadan kadib imaa naciimun baa jirta nicmo wa imaa cadaabun cadaab baa jiro ilaa an taquuma alqiyaamatu alkubraa ilaa qiyaamihii weynaa ay ka dhacayso ilaa qiyaamaha weynaa uu ka dhacayo marka nicmo ama cadaab unbaa jiro nacam halkan marka gaaladii qabriga waa lagu cadaabaya sidaan ognahay laakiin mar laga nasinaya ma jirtaa aayaadka qur-aanka waxaa laga fahmayaa qaarkood marka qiyaamuhu soo dhow yahay in cabaar yar la nasinayo seexanayaan isla markii saacadda haddana ay ku dhacayso qaaluu yaa weylanaa man bacahanaa min marqadina hada maa wacada araxmaanu wasadaqa almursaluun marka taa iyaga dhib unbay usii tahay ayb fatucaadu larwaaxu arwaaxdii baa loo celinayaa ila alajsaadi jirkii baa loo soo celinayaa wataquumu waxaa dhacayso alqiyaamatu qiyaamihii allatii qiyaamahaas oo akhbara allaahu bihaa ilaahay uu ka sheekeeyey ka waramay fii kitaabihi uga waramay wa calaa lisaani rasuulihi rasuulkiisa carabkiisa uu uga waramay wa ajmaca calayha almuslimuuna muslimiintiina ay ku ijmaaceen arwaaxdii baa lasoo celinayaa jasadkii baa loo soo celinayaa qiyaamihii alla ka waramaa dhacaya buu yidhi qiyaamaha ilaahay magacyada badan oo u yaalay alqaaricatu alxaaqatu oo u yaalay oo alla uu yidhi yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin bal uu ku tilmaamay ilaahay subxaanahu watacaala liyowmin cadiim maalin aada u weynin badan ayaa imaanaysa wa calaa lisaani rasuulihina uu ku sheegay oo nebiga wax badanna uu ka soo arkay jannadii i naartii oo uu yidhi waladii nafsii biyadihi low taclamuuna maa aclamu ladaxigtum qaliila wala bakaytum kathiiraa ruuxu marka qiyaamuhu inay nusbacaynay indhihiisa hortooda inay ahaato ayaa laga rabaa haddii kale waqti shallaay aanay jirin bou shalaay aw shallaynaya ayb marka wuxuu yidhi fatucaadu l arwaaxu ila al ajsaadi kaas weeyaan midda qiyaamaha arwaaxda jirkeeda ruux kastaa jirkeedii baa lagu celinayaa waana sida qur-aanka iyo sunnada yacnii iyo ijmaaca muslimiintuba uu yahay fayaquumu nnaasu dadka waa kacayaan min qubuurihim bay kasoo kacayaan qubuurtoodii lirabbi alcaalamiinay usoo kacayaan rabbulcaalamiin xufaatan iyaga oo markaa ka cagacad curaatan qaawan gurlan oo buuriye qab ah caaishaa nabiga weydiisayoo arijaalu wannisaau yanduru bacduhum ilaa bacdin raggii dumarku waa is eeg eegayaan markaas wuxuu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam yaa caaishatu alamru ashaddu min dalik caaishahay arrinku intaa waa ka weyn yahay fayaquumu nnaasu min qubuurihim bay kasoo kacayaan lirabbi alcaalamiin ay usoo kacayaan xaggiisa xufaatan iyaga oo markaa cagacad curaatan qaawan quurlan oo buuriye qaba watadnuu minhum waxaa soo dhowaanaysa ashamsu qoraxdii qoraxdiina waa soo dhowaanaysaao qadra miilin ayay soo dhowaanaysaa wayuljimuhum waxaa xakamaynaya alcaraqu dhididkii watunsabu waxaa la oogayaa oo la taagaya almawaasiinu miisaankii waxyaabihii la miisaamayaa la keenayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu culays u yaalay acmaashaadii thawaabtii ka dhalatay miisaankiina laba kafadood buu leeyahay walwasnu yowmaidin ilxaq fatuusanu waa la miisaamayaa fiiha dhexdeeda acmaalu lcibaadi cibaad addoommadii acmaashoodii baa la miisaamayaa faman thaqulat qofkay cuslaata mawaasiinuhu wixii loo miisaamayay fa ulaa-ika kuwaadaas hum lmuflixuuna kuwii liibaanay waay waman ruuxii khafad ay fududaata mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa fa ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan khasiruu anfusahum nafafyaalkoodii khasaaray wax la khasaara naftaa ugu weyn oo naftoodayba waayeen kuwaa nacam dabcan adduunkan marka la joogda wax la khasaaray diinka ugu weyn adduuniya aakhiraba laakiin yacni waxa iyagu ay dareemayaan markaas gaaladii ay dareemayaan nafta ay khasaaraan fa ulaaika kuwaadaas aladiina kuwii weyaan khasiruu waayey anfusahum nafyaalkoodii khasaaray fii jahanama jahanamo dhexdeeda iyay khaaliduuna ku waarayaan khaaliduuna kuwii waaraya weyaan fii jahanama jahanamo dhexdeeda wa tunsharu marka miisaanka isaga marka waa kaasa ayb shaniga miisaankuna marka aada buu u wenyahay ayb oo ilaahay subxaanahu watacaala miisaankaas wax walba ayuu saarayaa acmaashana isaga ayaa marka culeysyadooda garanayo wa tunsharu waa la faafinayaa addawaawiinu dawaawiintii waa la faafinayaa dawaawiintii yacnii waxyaabihii adiga dembiga aada geysatay ama camalka khayrkeed samaysatay suxuftii lagu qorayey dawaawiintoodii baa la faafinayaa oo la fidinayaa wa tunsharu waa la fidinayaa oo waa la faafinayaa addawaawiinu dawaawiintii wahiya dawaawiintuna saxaa'ifu lacmaali acmaasha saxaa'iftoodii iyo waraaqahoodii waayo faakhidun ku qaadanaya kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa waakhidun ku qaadanaya kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi bidixdiisa aw amase min waraa'i dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa kamaa qaala subxaanahu watacaala sida uu yidhi wa kulla insaanin insaan dhammaantiis alzamnaahu alzamnaa waanu laasiminay kulla insaanin insaan kasto alzamnaahu waanu laasiminay daa'irahu camalkiisii fii cunuqihi luquntiisaan laasiminay wanukhriju lahu waanu soo bixinay oo usoo bixinaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kitaaban baanu usoo bixinaynaa kitaab kitaabkaas oo yalqaahu ou la kulmayo manshuuran isaga oo la fiidiyey oo loo furay iqra yuqaalu lahu markaa waxaa loo dhahaya iqra' akhriso kitaabaka kitaabkaaga diiwaankaaga bal aqhri kafaa binafsika naftaadaa ku filan alyowma maanta caleyka korkaaga xasiiban yacnii mid xisaabo adaa maanta naftaadaa tu is-xisaabta iskugu filane dad marka midig bay ka qaadanayaan dadna dhanka bidix dhabarkooda gadaashiisa ayay ka qaadanayaan intana qur-aankii baa tilmaamay wayuxaasibu allaahu ilaahay waa xisaabayaa alkhalaa'iqa khalqigiiba u xisaabayaa wayakluu bicabdihi addoonkiisa ayuu la khaali noqonayaa almumini addoonkeeda almumini muminka ahaa fayuqariruhu waa qirsiinayaa ilaahay bidunuubihi dunuubtiisiibau qirsiinayaa adduunkiina waa ugu asturay qiyaamihiina waa la asturayaa ilaahay marka intuu la qaali noqdo ayuu dunuubtiisii ayuu qirsiinayaa kamaa wusifa daalika sida arrinkaa loo sifeeyey filkitaabi kitaabka dhexdiisa iyo wasunnati iyo sunnadiiba wa ama alkufaaru gaaladiisa falaa yuxaasabuuna la xisaabi maayo muxaasabata man qof xisaabtiis oo kale tuusanu la miisaamo xasanaatuhu xasanaadkiisa la miisaamayo gaaladaas ayagu la xisaabi maayo muxaasabatu muxaasabata man qof xisaab la xisaabtankiis oo kale tuusanu xasanaatuhu xasanaadkiisa la xisaabayo qof xasanaadkiisii la xisaabayoo kale gaalada looma xisaabo iyagu ilaa xasanaad mabale iyo sayi-aatuhu sayi-aadkiisa qof la xisaabayo xasanaad iyo sayi-aad qof loo miisaamayo kale maya iyaga looma xisaabayo sababtoo xasanaad maba hayaanba xasanaadkoodii waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan manhuuraa adduunyadaa lagu siiyey fainahu laa xasanaata fainahu shaniya laa xasanaata xasanaad lahum iyaga uma sugnaanin walaakin tucaddu acmaaluhum acmaashoodii waa la tirinayaa fatuxsaa waa la koobayaa fayuuqafuuna waa la dul joojinayaa calayha acmaashaa korkooda wayuqararuuna bihaa waa laga qirsiinayaa wayujsawna bihaa waa laga abaalmarinaya markaan marka waa wixii shar ay geysteen ilaahay subxaanahu watacaala cadaaladiisa war dembigaan adigu ma samaysa kan ma samaysa kan ma samaysa haa waa lagu ciqaabaya marka ilaa wax munji ahoo badbaadiyaa malaha asalka ruuxa waxa ilaahay uu ku badbaadiyaa waa tawxiidka ninkii tawxiid adduunyada uga baxo rajow leeyahay nin isagoo shirki dhex dabaalanaya adduunyada uga tegayna wax qiimaa ilaahay agtiisa kuma laha jannana ma gelaayo marka shirkiga waa in la iska ilaaliyaa oo aada iyo aada layskaga ilaaliyo wa fii carsati alqiyaamati qiyaamaha bankeedana dhexdiisa waxaa ah banka qiyaamo alxawdu darka darkeeda almawruudu loo aroorayay lilnabiyi sala allahu caleyh waali wasalama nabiga loogu aroorayay maa uhu biyihiisa ashaddu waa kuwa darnaan badan bayaadan xagga cadaanta min allabani caanaha ka cadnaan badan kaga darnaan badan xagga cadaanta wa axlaa ka macaan badan min alcasali malabka aaniyatuhu weelashiisu cadadu nujuumi samaai samada xidigaheeda tiradooda waaye duuluhu dherarkiisa shahrun bil waaye wa carduhu ballarkiisana shahrun bil waaye intaan oo dhan axaadiis baa kusoo aroortay man yashrab qofkii caba minhu isaga xaggiisa ka caba sharbatan hal mar cabis waa masdaru marawa laa yadmau ma oomayo bacdahaa iyada gadaasheed abadan yani falaa yadmau ma oomayo bacdahaa markaas gadaasheeda abadan weligii ma oomayo man yashrabu ruuxa ka cabayo minhu isaga xaggiisa sharbatan hal mar cabis laa yadmau bacdahaa abadan ma oomaayo weligii ma oomayo raad iyo oon midna ma qabanayo xawdku marka waxa uu ka mid yahay kowtharkii nabiga la siiyey qeyb ka mida waaye alkowthar marka waa kheyr fara badan marka lidalika yani sheikhulislaam ibnu teymiya suurat lkowthar wuu sharxay sharx aada u macaan buu saaray weliba alkowthar marka waxaa la yiraahdaa waa kheyrka faraha badan xawdka nebiguna waa qeyb kamid ah kowtharkaas kowtharkaa caamsan marka labadooda walidaalika wuxuu leeyahay sheikhulislaam kowtharku wahuwa alkhayru lkathiiru weyaan kheyrka faraha badan aladii aataahu allahu fi dunya walaakhira ee alla uu adduuniya aakhiraba ku siiyey fa mima acdaahu fi dunya adduunyada kheyrkii lagu siiyey waxaa ka mid a alhudaa walnasru walta'yiidu waquratu lcayni walnafsu washarxu sadri wanacama qalbahu bidikrihi nacam bidikrihi wa xubihi waxaasoo dhan marka waa kheyr alla adduunyada uu ku siiyey nabiga caleyh isalaatu wasalaam nacam wa acdaahu fi laakhiratina alwasiila darajadii wasiilada iyo maqaamkii maxmuudka ahaa iyo waxyaabahaasoo dhan wasiraadu siraadkiina mansuubun kula taagay weeyaan calaa matni jahanama jahanama duudkeeda jahanama korkeeda siraadkii la yeelay waa buundo jahanama korkeeda wahuwaisaga marka jahanamo ka mid yahay walidaalika nabiga caleyhi salaatu wasalaam yani markuu alla leeyahay wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya waxaa weeyaan qof allaale sida ibnu jariir uu leeyahay naarta waa gelayaa jahanama kaana calaa rabbika xatman maqdiyan waa marka wax ilaahay subxaana wa tacaala gooyey huma nunaji aladiina ataqow markaa dabadeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu badbaadinayaa kuwa mutaqiinta ilaahay ka cabsaday nacam siraadkii marka shanigiisu isaguna waa kaasa wasiraadu mansuubun kula taagay weeyaan calaamatki jahanama jahanama korkeeda wahuwa aljisru weeyaan buundada alladii taas oo bayna aljannati wanaari naarta iyo jannada udhexayso yamuru nnaasu dadka way marayaan caleyhi korkiisa calaa qadri acmaalihim acmaashooda inta ay la eg tahay fa minhum dadkii waxaa ka mid a man yamuru mid marayo ka lamxi lbasari ilbiriqsi ku marayo oo kale wa minhum waxaa ka mida man yamuru mid marayo kalbarqi hilaac oo kale wa minhum waxaa ka mida man yamuru mid marayo ka riixi dabayl oo kale wa minhum waxaa ka mida man yamuru mid marayo kalfarasi faras aljawaadi baxdooy ah oo kale orod badan wa minhum waxaa ka mida man yamuru mid marayo ka rikaabil ibili geela kuwiisa la fuulo wa minhum waxaa ka mida man yacduu mid tallaabsanaya cadwan tallaabsasho wa minhum waxaa ka mida man yamshii mid soconaya mashan socod wa minhum waxaa ka mida man yazxafu mid yacni gurguuranaya zaxfan gurguurad wa minhum waxaa ka mida man yukhdafu mid la dafayo khadfan dafid wa yulqaa fii jahanama lagu tuurayo fa ina aljisra buundadu caleyhi kalaaliibubaa ah kalaaliib biraha hilibka la suro afkale soo galoolan takhdifu dafayso annaasa dadka biacmaalihim biqadri acmaalihim acmaashooda inta ay la eg tahay faman ruuxii mara cala siraadi mara siraadka soo maro dakhala aljannata jannaduu galaa fa idaa cabaruu caleyhi siraadka markay gudbaan wuqifuu calaa qandaratin buunda ayaa lagu celiyaa lagu joojiyaa bayna aljannati wannaari u dhaxayso fayaqtasu waa u qisaasaya alle libacdihim qaarkood min bacdin qaarka kale fa idaa hudibuu marka la shaandheeyo la nadiifiyo wanuquu la saafi gareeyo udina lahum fii dukhuuli iljannati jannada gelitaankeediibaa markaa loo idmaa inay jannada galaan baa markaa loo idmayaa ilaahi subxaanahu watacaala oo u idmayaa taasi marka waxa ay ku tusaysaa marka aayadda ilaahay baa ku tusaysa subxaanahu watacaala uu leeyahay wanasacnaa maa fii suduurihim min ghillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin siraadkii marka shanigiisu isaga marka waa kaasa acmaashaasa ilaahayna marka biqadri acmaalihim ayay dadku oradkooda iyo iftiinkoodaba ay ku xiran tahay waa meel aada u mugdi badan oo aada iyo aad marka meel laga simbiriirxdo oo masallo ah marka ruuxana marka inuu yacni ruux aan maraynin ama aan gudbayninna ma laha wa awalu man yastaftixu baaba aljannati muxamadun wa awalu man yadkhulu ljanata min alumami ummatahu halkan marka wuxuu ka gelayaa shafaacadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo anwaacdeeda iyo waxyaabihii ku tacalluqay inshaa allahu tacaala marka shafaacadaas casharkeedu marka waxay u baahan yahay yani shuruudeedii iyo ka hadal xoogaa yar dheer bay u baahan tahay maadaama waxyaabaha dadku ay ku kala yani ay ku kala tageeno oo ahlu sunnahana ay wasadiyada xaqa a ka laasimtay ay ka mid tahay oo dad badanna marka shafaaco aanay alle rasuul aynan sugin ay iska sugaayaan kuwa badanna shafaacadii alle rasuul ay sugeen ay anfinayaan ahlu sunnadiina marka ay wasad ka noqdeen yaa marka waxaa loo baahan yahay in shafaacada marka la fahmo oo aada iyo aada loo garto markaa isaga marka kuwa wuxuu kala saarayaa kuwa nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo khaaska ah iyo kuwa nebiga caleyhi salaatu wasalaam lala wadaago inahaasoo dhan marka waxay ka mid yihiin shafaacada nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayay dhammaantood ka wada mid yihiin marka darsiga intaanu noo jooga billahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin